galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waa galabnimo isniina bisha julaay waa shan iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somali com idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku daadihin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a xiisad ka dhalatay afar maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay oo ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray carruur dhaawacay ninka odaga ahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey la soo qabqabtay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaabaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida jared kushner oo ah wiilka usadagu uu yahay madaxweyne donald trump islamarkaana u ah la taliyo sare ayaa salaasada maanta waajahaya su-aalo uga imanaya guddida sirdoonka ee aqalka kongareska dalka maraykanka kuwaasoo qayb ka ah baadhitaanka ay ku wadaan faragelinta ruushka ee doorashadii sanadkii hore ka dhacday maraykanka sidoo kale kulanka la mid ah oo xidhan ayuu la yeeshay guddida sirdoonka ee aqalka sanadka iyadoo uu si furan u dafiray in isaga iyo cid kale oo ka mida kooxdii ololaha doorashada ee trump xidhiir aan caadi ahayn ay la sameeyeen ruushka ka hor iyo weliba kadib doorashadii bishii noofembar ee sanadkii madaxweyne trump oo adeegsaday barta twitter-ka si uu u muujiyo sida uu ugu riyaaqsan yahay waxa uu sheegay kushner maalintii isniintii
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa waxaa kusoo kordhaya culayska uga imanaya aqalka cad iyo mudanayaasha koongareeska qaarkood iyadoo lagu haysto inuu markaasi xiriir la lahaa safiirkii hore ee ruushka ee washington iyo go-aankiisi uu markii dambe ku gaaray inuu faraha kala baxo baaritaanka ay waaxda cadaaladda ku sameynaysay haddii uu jiray xiriir daneed oo dhex maray ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka maalintii labaad oo xiriira ayaa madaxweyne trump waxauu bartiisa twitter-ka uu maanta ku dhaleeceeye sessions isagoo u soo jeediyey in hillary clinton musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee doorashadii sanadkii hore ay ahayd inay noqoto qofka la baarayo ee dhibaatada wajahaysa senator dian fanstein oo ah ruugcadaa ka tirsan guddiga sharciga ee sanadka ayaa ugu yeertay sessions shalay inuu soo hor yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan kulan su-aala lagu weydiinayo oo ku aadan weliba kulankiisii muranka badan dhaliya ee uu la yeeshay safiirka ruushanka ee washington sergey kislak intii uu socday ololihii madaxtinimada ee labadii kun iyo lix iyo tobanka markaasi oo uu sessions la taliyo u ahaa kooxdii trump isagoo sidoo kalena ahaa senator laga soo doortay alabama
golaha sanadka maraykanka ayaa maanta cod u qaadaya in dood laga furo iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay wax kaga bedelaan habka daryeelka caafimaadka ee u dejiyey madaxweynihii hore barack obama hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha maraykanka mitt mcconnell ayaa dabada ka riixayaa sidii uu xeerkani sida ugu suurtagalsan ugu meelmari lahaa hase yeeshee muddo bilahba waxa uu ku qasbanaa in uu tallaabo dib u qaado kadib markii ay u caddaatay inaan caymiskan cusub uu heli karin codad ku filan jamhuurigu waxa ay golaha sanadka ku leeyihiin aqlabiyad labayo konton cod ah halka dhinaca kalena dimuqraadiguna ay haystaan sideed iyo afartan cod oo dhammaantoodba ka midaysan diidmada mashruucan uu donald trump ku doonaya inuu ku bedelo obamaker xisbiga jamhuurigu waxa uu luminayaa laba cod oo la sheegay inay maya ku codayn doonaan haddii codayntu ay barbaro noqoto konton iyo konton ayaa waxaa codaynta soo geli doona islamarkaana codayn doona madaxweyne ku-xigeenka mike pence si uu codka uu dhaco
nin waday gaari kuwa xamuulka ah oo looga shakisan yahay inuu ka shaqaynayo howlo dadka lagu tahriibinayo taasoo ay ku dhinteen ilaa iyo toban qof ayaa waxaa lagu soo oogay maanta dacwad la xiriirtay inuu sharci darro markaasi si ah uu u kala gudbinayay dad soo galooti ah sida lagu sheegay waraaqaha maxkamadda loo gudbiyey shalay ninkan oo ah lixdan sano jir ayaa lagu magacaabay james bradley junior waxa uuna degan yahay florida waxaana suuragala inuu mudan doono xabsi daa'in ama in dil lagu xakumo bradley ayaa waxaa laga soo xiray magaalada san antonio gelinkii dambe ee axaddii kadib markii booliiska ay heleen meydadka sideed qof oo ku jira qaybta dambe ee gaari kuwa taraaga loo yaqaana ah laba kale oo ka mida dadkaasi ayaa gadaal ka dhintay taasoo ka dhigtay dhimashada toban qof dadka qaar gaariga saara ayaa waxa ay ku jiraan hadda cisbitaallo ku yaala dalkan maraykanka iyagoo qaarna xaaladoodu ay liidato oo ay dhici karto inay dhintaan galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada beled xaawe ee gobolka gedo waxaa afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ka taagnaa xiisad ka dhalatay afar maxbuus oo ku eedeysnaa in ay ka tirsanaayeen al-shabaab oo xabsiga lagala baxay saddexiyo labaatankii bishan laguna togtay magaalada bannaankeeda iyagoo aan la xukumin maxkamadna aan la soo taagin saddex ka mid a raggan la toogtay ayaa muddo toddoba bilooda ku xirnaa xabsiga beled xaawe mid kale oo la qabtay saddex iyo labaatankii bishan isla maalintaas iyo weliba rag kale ayaa la toogtay faadumo khaliif cabdi waxay walaalo yihiin faarax khaliif cabdi oo raggaasi ka mid ahaa waryaheena jaamac buulla ayay uga warantay cadaalad darada ay tirsanayso yacni walaalkay wuxuu ahaa nin suuqleye oo madheera iyo buulaxaawoba laga yaqaano oo dameer buu ka shaqaysan jiray ummadda dhan baa wada taqaano magaalada balaxaawo sakiir iyo kabiir baa wada yaqaano hal habeenna meel kuma dhixin weligiisna urur iyo mataqaanta urur diimeed iyo urur qabiil iyo urur hablaayo midna ma noqon hooyadii iyo aabihiisay u dhaleen aniga walaalkay iga yar waaye xubna anaa u haayo markii daraada xaddi la qabanayeen qofkii la taagnaa baan ahay shala markii la duuhayan qofkii la taagnaa baan ahay nimanka mataqaantaa iyo dilena si sharci darre iyo xadgudub iyo mataqaantaa iyo dulmi aan loo fiirsanin baa walaalka ilgu waxaad noo sheegtay walaalkaa waxa uu ahaan jiray laakiin sida loo qabtay iyo waxa lagu soo eedeeyey midna maadan nala wadaagin walaalkay macaana walaalkay wax lagu soo eedeeyo oo maanta cad oo banaan yaalla oo la weydiiyo ma jiraan waana lasoo qabtay waana la dila annagana wiilkanaga waa nin shaqaysan jiray oo suuqleyah oo ummadda dhan wada taqaanta ma garata sida ay madaxda jubbaland u sheegeen laanta afka soomaaliga ee v o a dadka la dilay waxa ay ahaayeen dad al-shabaaba oo ay dembiyadu ku cad yihiin qaarkoodna xukunaa taa maxaa ka leedahay maya walaal walaalkay daraada xaddi baa lasoo qabtay isbitaalka weyn oo shifo oo magaalada balaxa waa laga soo qabtay maalinimadiina waa la jirdilo oo waa la xiray habeenkiina waa lala baxay subixiina meydkiisaan soo qaadana oo isniinta shal ahayd ma garata marka axad baa lasoo xiray isniinna waa la dilay axad afar saac oo subaxnimaa lasoo xiro isagoo isbitaalka shifo cunug kasoo daaweynaya ayaa lasoo xiray habeenkii markii la baryeyna subixii isniintaana aroorta waawan baryin meydkiisaan ahaa naloo soo sheega faadumo khaliif cabdi adigu waa walaalka waxaa laga yaabaa wax kastoo lagu eedeeyana inuu kuula eg yahay qof aan dembi lahayn laakiin dadka ku dhegaysanaya waxaad u sharaxdaa magaalada balaxaawo waa magaalo xuduuda oo aada mashquul u ah marka walaalka maxaa looga doortay dadka magaaladaas jooga ee aan dembiyada lahayn oo isaga loo soo qabsaday walaalkay niman jifo isku oo urur ahaa qabsaday oo mataqaantaa jubbaland aan amar ka qaadin dawladda dhexana aysa gaarin waana nin la yaqaano oo madheera iyo buulaxawa labadaba caanka oo ka shaqaysan jiray weligiisna urur diimeed iyo wasaare midna nin noqday maaha hadda aan kula hadlahayana magaalada oo magaalo eerago-an ahoo magaalo sax ahoo qofku codkiisa uu began rabo oo sidii la rabo loo hadli kara maaha aniga hadda kula hadlaayo xaaladayda ilaah baa og waxay ku dambayn doonto hadaabad isoo gashood isoo wacda anugu ilaahay ma ogi aadana hadda ka cabsan maayo waxa la sheegayana wax kama jiraan waaye nimanka ayaga ahoo leedahay way isoo waceen iyo waxaad leedahayna waa niman afar ahoo inma adeer ahoo dadkiina horey u baabiiyey haddana baaba ku wado e faahfaahin naga sii waxa aad ka wado waa niman jifa ah oo urur ah ama afar ahoo ilma adeera yaad ula jeedaa hadalkaas nimanka oo maamulka haysta oo degmada oo dadka ku gumaadahayo oo walaalkay dilay weeye maamulka degmada balaxaawo baa baan u gartay dabcan marka ma maamulka keliya ayay ku eg tahay mise maamulka magaalada balaxaawo weeye marka ma u dacwooteen hay-adaha ka sarreeya hadday ahaan lahayd golaha wasiirada jubbaland iyo federaalka midna walaal annaga waa nala soo weerara gardarra caddaanaha nagula dilay daraad wiilka markii la xiray na sheelay habeen hore namana waa la dilay shalay dhantacsi baa noo taalay in loo dacwoodana meesha ma joogto afar nin oo ilma adeer ahaa joogto ayaga isxukuma ayaga dadka inay xiray u ooteen dadka ku ku gumaadayo ku baabi'inayo dowladda dhexena ma soo gaarin jubbalandna warka ma hayso dee dad afka ka xirxiran oo inta lasoo weeraro codka la rabo laga baxsanayo sida ariga loo qalqalhayaana walaal nala wadaag afarta ilma adeerka ee aad sheegaysa magacyadooda waa ninka amniga wasiirka iyo ninka mataqaantaaye wasiir ku-xigeenka iyo nimanka lamidka aho oo magaalada hayso wada badaxaa wada joog wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid miyaad ka wadaa cabdirashiid iyo mataqaanta cabdiraxmaan iyo maxay ahayd ninka guddoomiyaha magaalada ka ahaa ma ine xayd maxamuud xayd oo guddoomiyaha magaalada iyo wax alla wixii meesha xukumo oo dhan dulmi cad baa walaalka in lagu dilo oo lagu soo weeraro weligiina urur ma noqonin waayahay marka maxaa idiin qorshaa haddii maamulkii degmadana aad qolo ku eedeyseen wasiirkii amniga ee jubbalandna aad ku eedeyseen inuu isagu ku lug leeyahay arrintan tillaabada idiin qorshaha ee walaalka aad ku raadinaysa xaqiisii muxuu yahay walaalkay macaana walaalkay ilaahay baa dilo horta aadano ma dili karo marka koowaad marka labaadna waa dhinta marxuunkaas allah u naxariista nimankaas waa afar nin oo ciday ka amar qaataan aan jirin oo ilma adeere inay dadka baabi'iyaan oy gumaadaan oy wada xiraanna waa go-aankooda annagana ilaahay baana abuuray haddee aniga miidiyaha waxaan ka sheegayaa in walaalkay dulmi lagu dilay dulmigina maxay aheeda uu ku duugan yahay faadumo khaliif cabdi ayay taasi ahayd oo u warramaysa waryaheena jaamac buula jaamac dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax uga qabanayaan falkaasi dhacay baadhitaana ay wadaan waryaha iyaga ibraahim xasan daadurey ayaa arrintan ka waraystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen
ibraahim waa ku salaamayaa marka koowaad adigo dio shaqaalaha dio oo dhammaantiin arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay ninka odaga ahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay hub lagu soo qabtay ayagoo sito hubkii dadka ay ku leynayeen lagu soo qabtay ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda al-shabaab qeybta amniyaadka uu ka mid yahay waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro
dadkaasi inay shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiiji karaysaan waxaa nala soo xiriiray ehelada raggaasi oo v o e da la soo xiriiray arrimahaas nimankaas shabaab bay ahaayeen saddexdan nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bistoolad laba bistoolladoo midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin way qirteen codkooda waa duuban yahay idaacadaha laga sii daayay ayagoo hadlahayo odagii ay bambada ku tuureen oo xaruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiiyey taa way caddahay ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana al-shabaab yahay taliyaha nabadsugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey nimankaas lama socon maalmo dambe oo dhow baa la qabtay raboodkiisaan annaga hayne maana arag inuu isaas yaho raboodka ayagaana soo siiyey caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay al-shabaab yihiin ama xiriir la leeyihiin annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah sidaasaan ku aaminaynaa baaritaanna waa lagu samayn xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saaray nimankaas xabsigaa lagala baxay waana la dilay waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsigay ku jiraanoo waa xirxiran yihiin
wasiir maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalaay
eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay xanuunkiisuu leeyahay laakiin waxaan rabnaa ehelada iyo dadka soomaaliyeedba inaan usheegno shalana aan usheegno o idaacadaha localka aan oga hadalnay aniga wasiirka amniga marka koowaad dembiga la galay oo ugu horreeya oo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas la laayay oo dhalinyarada marka koowaad inay kamid noqdaan kooxda al-shabaab marka labaad waxaa dembi ah in maxkamad la-aan la dilo oo dad shaksiyaada ay go-aan ka gaaraan yaa dembi ah labadii dembina insha allahu tacaala mid walba dhinaciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaalla ugu dambaystii wasiir maalmihii ugu dambeeyey gobolka dhaqdhaaqa military ayaa ka jiray guud ahaan gobollada jubbooyinka si al-shabaab looga saara deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaad nooga biiri kartaa ee halka haatan howlgalkaas uu marayo howlgalkaas wuu jiraa wuuna socdaa meel fiican ayuuna marayaa xibno ka mid ah dowladda labadeeda gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka geda hadda ku sugan dowladda qaybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubbada hooso sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aada hadda weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa wuuna socdaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga ibraahim xasan daanduray oo washington ku sugan
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada in ay sharciga lala tiigsan doono haddii ay gacan ka geystaan tallaabo kasta oo lagu musuq maasuqayo ama lagu xagaldaacinayo doorashada dalkaasi ka dhacaysa sideedda bisha soo socota waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi ka soo diray madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee i e b c ayaa digniino gaara u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gaboodfallo ka geystaan siddeedda agosto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona war rasmiya oo ka soo baxay xarunta i e b c golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka kenya ee madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid allaale iyo ciddii markaasi ku dhaqanta tallaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka inay jireen qaar ka mida shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfalladooda galay sidaa ay sheegtay rosalin akombe oo ka mida golaha xagga doorashooyinka waddanka kenya doctor akombe waxaa intaasi ay ku daraysaa in la diyaariyey saddex boqol iyo lixdan kun oo ka mida madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hannaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatanna ay socdaan tababaro gaara oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya axsaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso ayay tiri doctor akombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta kebsa oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hannaanka doorashooyinka waddanka kenya ee mekenya daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dabweynta ku dhaqanta oo ay iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee i b c oo si joogtaa u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fooda inagu soo haya doctor akambe waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwo markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya islamarkaana foomka loo yaqaano soddon iyo laba e uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda kemis ee qaabilsan adeegga dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo waxaanay doorashooyinka dalka kenya ka dhacayaan laba boqol iyo sagaashan seejo oo ka mida goobaha xagga doorashooyinka dalka iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya wakhtiga iyo saacadda ay dhacayso sida ay sheegtay doctor combe shirkaasi jaraa'id oo gelinkii dambe shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan labaatan kun oo ka mida agabka loogu talagalay haddii xaalad degdegihii markaasi ay timaado in ay ka faa'iidaysanayaan si aan dib u dhac ugu iman islamarkaana digniino gaara loo jeedinayo qof kasta oo ka mida shaqaalaha oo haatan la siiyey tababaro ku filan wixii musuq maasuq iyo markaasi gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan siddeedda bisha ogosta wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan yaasiin ciise wardheere v o e nairobi
galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba mar kale meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a washington iyadoo dhowaan dowladda sacuudigu ay ku dhawaaqday inay qaadanayso xoolo gaadhaya ilaa hal milyan oo neef xilli ay weli ayna weli si rasmiya xariyeeraadii uga qaadeen ee dhoofinta xoolaha soomaalida ayaa qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay diyaargarow ugu jiraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursaddaasi wariyaha iyaga beledweyne xuseen xasan dhaqan ayaa warbixinu arrintaasi ku eegaya noo soo diray dalka sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha soomaaliyeed dhowaan ayay dowladda sacuudigu shaacisay inay qaadanayso in ka badan hal milyan oo neef oo ari u badan yuusuf maxamed cilmi shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobollada dhexe v o a ay uga warramay diyaargarowga sanadkan annaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda hadda carafadii aa soo dhawaa xilligay shaqada iyo furitaanka labadaas shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay waana soo dhawaynaynaa hiiraan oo kaleeta hadda waxaan ku rajawaynahay waa ugu badnaan milyan toddoba boqoloo kunna ugu yaraan diyaargarowgaana lagu jiraa dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow xoolaha waxaa laga keenaa bakool waxaa laga keenaa baay waxaa laga keenaa ilaa gado hiiraan wixii wixii soonahan oo dhan hiiraan ay soomaali ilaa kalarka shanaad etoobiya laga keenaa ganacsigan aad uu u socday aad buu u fiican yahay xilla fiicanna waa ku soo aaday furitaanka xoolaha annagoo weliba xoolahayna aad ugu kalsoon caafimaadkoodana boqol kiiba boqol ugu yahay aad u caafimaad qabaan xoolaha sida arigoo kale badda casuu ka dhoofaa boosaasa xooggiisa waa hadda balweyne boosaasa berbero ayuu ka dhoofaa loodana waa ka dhooftaa laakiin looda hadda maalmaha waxay u badan tahay dekedda muqdisho ay u badan tahay kismaayo wax waa laga raraa ganacsatada kismaayo waa joogaan muqdisho waa joogaan sannadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tegay in badan oo xoolaha soomaalida ka mid ah khaliif idriis cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka soomaaliyeed horta ariga konton neef ninkii abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa boqol because ariga sanadkii wuxuu dhalaa laba jeer gobolada dhexe hadda sida hadda hiiraan galgaduud xoolaheeda hadda dayra ma aha waa dhaqan yihiin ninkii konton reef usoo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa boqol buu hayaa marka boqolkiibaa waxaa laga yaabaa inuu ka gado konton ari konton orgey oo jar ah ama uu ka gado labaatan jar ah marka waa malaayiin waaye malaayiin waaye dadkiibaa badan wax soo saarkoodiibaa badan xoolihiibaa badan marka waxaa laga yaabaa toddoba buqco ama sideed buqco ama labaatan buqco maximum in laga helo ilaa shan milyan ilaa afar milyan iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka usoo baxayo kolada weliba dhaqayo xoolaha kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba ma muddo labaatan iyo toddoba sano ah nin lacag samaystay ayaa dadka lagu dhacay hadda hiiraan saddex jeera lagu dhacay waad og tahay galgaduud saddex jeera lagu dhacay waad og tahay bari ankee dadka bari ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina dadka reer bari ankee waa lagu dhacay ganacsada yuusuf shalne ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka soomaalida ka mid ah kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale
gobolkan hiiraan oo kale hadda markaan kasoo qaada boqolkaba siddeetan iyo shan ama sagaashan xoolahay dhaqaalihiisa xoolahay ku tiirsan yihiin ninka iibsada ninka laga iibsada ninka raro ninka dejiya ninka xamaalo ninka ka ganacsado dhammaan ganacsiga xooli ganacsiga waxay ku tiirsan yihiin xoolahay ku tiirsan yihiin maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa maba jirto wax shaqo wixii kale waa wax yar wixii intaas ka soo hara waa wax yar ninba qaar joogay wax saas ma ogeysada badan xoolahay xoolaha unbay ku tiirsan yihiin noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan yihiin marka alxamdulilahi rajo weyn oo yidadilo weynaa jirta hadda xilligan diyaargarowgii ganacsigay carafadii xoolihii carafadii aa la diyaariyo hayaa aad baan ugu faraxsannahay dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas hataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambaysa dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin midka beerta abuuro balka soo jira xoolaha xoolaha balka halkan keenaa saylada balka hadda waa arki kartaan haddii xoolahaas istaagaan soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba iibka xoolaha soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa soo gebagabeeyey booqasho laba maalmood ahayd oo uu ku tegay dalal ka mid ah kuwa khaliijka taasoo qayb ka ahayd dadaal caalami ah oo lagu xalinaya khilaafka u dhexeeya qatar iyo dalalka deriska la ah warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray waryaheena xuseen saxnuun madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku sifeeyey booqashada uu ku tegay dalalka khaliijka inay ahayd mid dib loogu soo celinayay kalsoonida u dhexaysay dalalka walaalaha ah madaxweyne erdogan oo shir jaraa-id ku qabtay madaarka magaalada ankara caasimada dalkaasi turkiga ayaa afka ku ballaariyey booqashada uu ku tegay dalalka sacuudi arabiya kuweyda iyo qatara inay ahayd mid fursad u siinaysay inuu baaro xiisadda khaliijka iyo qiimeyn ku saabsan xiisadaha kale ee ka jira mandiqada bariga dhexe waxaan madaxda dalalka khaliijka la sameeyey wadatashi si xal loogu helo xiisada u dhexaysa dalalka carabta ayuu yidhi madaxweyne erdogan waa sida ay baahisay wakaaladda wararka anadol ee dalkaasi turkiga arrimahan ayaa imaanaya xili labadii maalmood ee ugu dambeeyey madaxweyne erdogan uu booqasho ku tegay dalalka sacuudi arabiya kuweyda iyo qatar taasoo qayb ka ahayd dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayay xal u helidda xiisadda u dhexaysa dalalka khaliijka xildheerayaasha dalalka carabta ayaa intooda badan guuldaro ku tilmaamay booqashada madaxweynaha turkiga uu ku tegay dalalka khaliijka haddaba shaax caydiid abuukar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey in guul la taaban karo uu ka soo hooyey madaxweyne erdogan booqashada uu ku tegay dalalka xisadu ay u dhexayso markaad eegto booqashadu qaadka u dhacday iyo kulamadii uu mudane erdogan yeeshay ilama aha inuu guulisa usugayo inuu kasoo hooyey sababa jiro awgood kow sababta koowaad ah dowladaha xulafada khaliijka ee sacuudigu hogaaminayo wuxuu ku tuhumayey turkigu inuu gacansaar iyo taageero iyo taakuleed inugu sameeyey qatar uu oga eexday qatar kaasi waa qodob qodobka labaadna waxaan odhan karaa turkigu booqashadiisa wuxuu ka reebay imaaraadka carabta oo ah dhinac ka mid a dhinacyada sacuudiga la socday oo isaga laftirkiisa taa laftirkeegu arrin sahlan maaha sidoo kale masar baa ka mid ah oo xulafada la socotay marka ka tegitaanka ka tegay inaanu dalalkaa buuqan ama booqan taa laftirkeegu arrin dareenkeyga leh weeyaan marka ilama aha waxay xoojinaysaa mawqifka ah inuu turkigu guulsa usii weyn inaanu kasoo hoyin qodob saddexaad oo isna meesha yaalla waxa ah dowladaha xulafada khaliijka sacuudigu dareen bay ka qabeen turkiga laftirkiisa ooy ku tuhmayeen inuu gacansaar iyo taageero laftirkeega oo siiyo ururada iyagu dareenka ka qabaan sida ikhwaan muslimiinka xamaas oo ah qodobadii ugu adkaa ay soo bandhigeen inay qatar ka tanaasusho inay taageerada ay siinayso ay joojiso turkiga laftirkiisana waxay ku tuhun weyn uu ka saarayay arrimaha ama qolooyinka inuu gacansaar iyo taageero adag inuu laleeyahy taa laftirkeegu dareenka ay abuuraysaa dareen sahlan maaha xildheerayaasha ayaa waxay isweydiinayaan maxaa la filayaa dowladda turkiga inay sameyso tallaabadaasi kadib mar haddii booqashadii ay dhacday maxaa la filayaa oo laga filan karaa xiisadda ka alowsan mandiqada khaliijka runtii aniga haddaan tayada dhankeyga haddaan wax ka eego waxa iila muuqataa nimanka turkigu ama dowladda turkigu waa niman caqli badan adduunka yaqaana siyaasadda aada u fahansan ilamaha inay gacmaha ka laaban doonaan inay arrintan barta ugu joojiyaan walow ay guuldaradaasi laftirkeegu ma daragtay arrin yar aan ahayn laakiin iyaga laftirkoogu ka laaban maayaan way sii xoojin doonaan inay dhinacyo badan ama heer diblomaasiyadeed inay xal ku raadiyaan ama heer ama xag dhaqaaleed ama xag istaraatiijiyadeed sababtoo ah dowladaha khaliijku waa dowladaha ugu badan ee maalgashiga turkiga gudihiisa ku leh waana xulafaa istaraatiijiya laakiin axmed maxamed bukhaari oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa rumaysan booqashada madaxweyne erdogan uu ku tegay dalalka khaliijka inay xambaarsanayd ujeedooyin badan run ahaantii booqashada madaxweyne erdogan uu ku maraa dowladaha khaliijka waxay imaatay xilli xasaasi ah xilli buuqii khaliijka ka jiray ee weli uu meeshiisa taagan yahay udhexeeya qatar iyo dowladaha kaleo khaliijka ee saddexda ah xilli qadiyadda aqsa ay sii fogaanayso caalam islaamiyana laga rabo inay go-aan ka gaaraan arrinta israa'iil ay ku wada masjidka barakeysan ee aqsa madaxweyne erdogan oo isagaba dhan inuu qadiyadda khaliijka ka yaalla aaminsan yahay ayaa raba inuu shaki ka saaro dowladaha khaliijka siiba dowladda ugu weyn ee sacuudi carabiya oo u arka inay tahay dowladaha islaamka dowladaha ugu waaweyn asoo qadarin u hayo qadiyadana raba xasaasiyadda iyo shakiga laga qabo inuu meesha ka saaro midda kale u noqdo xal qayb kamid ah qadiyadan hadda ka taagan qatar inuu wax ka xaliyo suu fursad ugu helay midaan israa'iil hadda maanta iyo masjidka ay ay ku goodoominaysaa ama si kalena waa loo fasiri karaa waxaa laleeyahay Ur- ordukan wuxuu rabaa inuu kala jaro sacuudiga iyo imaaraadka imaaraadka oo in badan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey ka dambeeyey afgembigii ka dhacay turki saa darteed eh, turki mar walba wuxuu isku dayaa inuu soo dhaweysto sacuudi carabiya una u muujiyo siyaasad jilcan oo mar walbaba u tanaasulo isay rabtana u yeelo asagoo raba imaaraad inuu ka jaro dhanka kale dhankii eh, sacuudi marka laga soo tago dadaalada madaxweynaha dowladda turkiga waxaa horey mandiqada bariga dhexe u soo booqday wasiiro ka socday qaar ka mid ah dalalka yurub iyo maraykanka kuwaasoo lagu doonayay in xal loogu helo xiisada murugsan ee u dhexaysa dalalka carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa hagaag dhegaystayaal galab wacanoo wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan eed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida u rogaal celisa jared kushner oo ah wiilka uu saddega u yahay madaxweyne donald trump islamarkaana u ah la taliyo sare ayaa salaasada maanta waajahaya su-aalo uga imanaya guddida garsoorka aqalka kongareska maraykanka kuwaasoo qayb ka ah baadhitaanka ay ku wadaan faragelinta ruushka ee doorashadii sanadkii hore kii sidoo kale kulankan la mid ah oo xidhan ayuu la yeeshay guddida sirdoonka aqalka sanadka iyadoo uu si furan u dafiray isaga iyo cid kale oo ka mida kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne trump inay xidhiidhaan caadi ahayn la sameeyeen ruushka ka hor iyo weliba kadib doorashadii bishii noofembar ee sanadkii hore madaxweyne trump ayaa u adeegsaday barta twitterka si uu u muujiyo sida uu ugu riyaaqsan yahay waxa uu u sheegay kushner maalintii isniintii xer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa waxaa kusoo kordhaya culayska uga imanaya aqalka cad iyo weliba qaar ka mida mudanayaasha koongareeska iyadoo loo haysto xiriirkii uula lahaa safiirkii hore ee ruushka ee washington iyo go-aankii uu markii dambe ku gaaray inuu faraha kala baxo baaritaanka ay waaxda cadaalada ku hayeen haddii uu jiray xiriir daneed oo dhex maray ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka maalintii labaad oo xiriira ayuu madaxweyne trump wuxuu bartiisa twitterka uu maanta ku dhaleeceeyey sessions isagoo u soo jeediyey in hillary clinton musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee doorashadii sanadkii hore ay ahayd in ay noqoto tan la baarayo ee dhibaatada wajahaysa
golaha sanadka maraykanka ayaa maanta cod u qaadaya in dood laga furay isku daygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuurigu ay ku doonayaan in wax kaga bedelaan habka daryeelka caafimaadka ee uu dejiyey madaxweynihii hore barack obama hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha maraykanka mick mcconnell ayaa dabada ka riixaya sidii xeerkani uu sida ugu suurtagalnimasan ugu meelmari lahaa hase yeeshee muddo bil ahba waxa uu ku qasbanaa in uu tallaabo dib u qaado kadib markii ay u caddaatay inaanu caymiskan cusub heli karin codad ku filan nin waday gaari kuwa xamuulka ayaa loogana shakisan yahay in uu ka shaqaynayo howlo dadka lagu tahriibinayo oo ay ku dhinteen ilaa iyo toban qof ayaa waxaa lagu soo oogay dacwo la xiriirta inuu si sharci darraha u kala gudbinayo dad soo galooti ah sida lagu sheegay warqado maxkamadda loo gudbiyey oo la shaaciyey shalay ninkan oo ah lixdan jir ayaa lagu magacaabaa james bradley junior waxaana uu degan yahay florida waxaana suuragal ah inuu muto xabsi daa'in ama in dil lagu xukumo bradley ayaa laga soo xiray magaalada san antonio galankii dambe ee axadda
galab wacana wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay waxaad weli dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna gabiley rag aqoon-yahana oo qaarkood ay yihiin macallimiin wax ka dhiga dugsiyada dowladda ee ku yaala magaalooyinka gebile iyo boorama ayaa isku xil saaray sidii ay dugsiyo waxbarasho uga furi lahaayeen meelaha miyiga ah si gabdhaha xoolaha raacay iyo weliba kuwa guryaha joogaaba ay wax ugu bartaan wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahan ka waraystay mid ka mid a aqoon-yahanka dugsiyadaasi ka hirgeliyey meel u dhow magaalada gabiley inta badan deegaanada miyiga gabdhaha say waxbarasho ku helaan way adag tahay waxaa jira aqoon-yahano isku xilqaamay amase isku hawlay sidii gabdhaha ay ugu samayn lahaayeen waxbarasho dadka isku hawlay waxaa ka mid a aqoon-yahan ibraahim aadan qaalib oo inta badan ka shaqeeya howlaha samafalka ibraahim waxaan ka waraysanay dugsi uu ka dhisay deegaan miyi ah oo la yidhaahdo gobka daarimo ibrahim kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad nooga warantaa sida aad u dhistay dugsigaasi iyo aasaaskiisa sida aad ku bilowdeen dugsigaasi ku yaala gobka daarimo oo ka mid ah degmada gabiley waxaan u mahad celinayaa marka hore weriye xaashim sheekh cumar good iyo idaacadda v o a ee fursadday siisay inaan maanta kaga hadlo horumarka eh, iyo tacliinta aanu ka samayn gobka daalimo annaku horta waxaan ku dhashay eh, gobka daalimo saari dhexdeeda waa meel gebile u jirta labayo toban kilomitr lix sano horteed baanu bilownay waxaan tegay meeshii waxaan soo aragnay meeshiio gelgelinho deegaan aada u weynho kala duwan weliba oo aan cid dulaho aanay deganayn aada u ballaaran oo iskuul lahayn waxaanu ka fikray markaa bal sidii meeshan iskuul loogu samayn lahaa midana waxaa jirtay marka dadkayagii hore iskuullada galay gabdhaha lama keeni jirin mabay heli jirin tacliin waxaanu samaynay marka intaanaan waxba bilaabin horta waxaanu samaynay laba gudi gudi wuxuu ahaa gudi macalimiin u badan oo nin nuux faarax laydhaa uu ka ahaa jerman iyo guddi r- dadka magaala meesha degana marka la samaynayo mashruuc haddii aanad ku darin dadka meesha degan oona turxaan saarin oonad iyada talada u dhiibin shaqadu ma socoto hadiyo walaalo waxaanu markaa qaalaan ulus baanu samaynay qaalaan uluskii markaanu soo ururinay markaan abaabileen waxoogaa lacaga soo helay urur laydhaa camuud foundation oo international maraykan ka furan oo dadka caawiya oo aan caawinun maxay ahde aan gobol keliye eh, iyagu international noqday ayaan anigu la hadlay waxaan ku qanciyey in meeshaa iskuul laga furo sanad bay igu qaadatay sanad dabadeed ayay fureen waxaa kaloon ka soo fikirnay waa dadka miyiga macalinku sidii noogu joogi karaa macalinku wuxuu ku joogi karaa dhaqaale inuu helo waxaanu ku daray guryo la seexdo waxaanu ku daray dukaan waxaan oo macalimiintu leedahay waxaanu ku daray layn waxaanu ka samaynay atlas waxaasoo dhan macalinka ayaan ugu talagalnay si uu u joogi kara meesha marka annagu waxaanu ka howlgallay sidii loo qalabayn lahaa dadka qurba joogga ah dadka maxay ahayde eh, reer gabiley reer hargeysa reer boorama reer burco cidaan naga caawin ma jirto waxaa jira dad aan laan garanayno lacaga noo soo diray waayo anigu waxaan isticmaalayay internetkan isticmaalayo internetka dadka iga arkaa markay yidhaahdaan markay arkaan barnaamijyadeeda ayaa waxay aan sameeyaa bal brogram fiican weeyaan kolkay yidhaahdaan ayaan laakiin kuu soo diree konton dollar soo dir fundraising ma ku samaynayniba ardaydii aad ku bilowdeen tiradoodu intay ahayd da'dooduna intay ahayd markii ugu horreysay ee aanu qorray waxaanu qorray shan iyo toddobaatan baanu qorray shan iyo toddobaatan waxaa ku jiray labaatan gabdhood oo ta ugu yari ay toban jir tahay ta ugu weynna shan iyo toban jir tahay waxa weeye dadkaasi waxay waayeen waxbarashay waayeen markaa markaad soo joogsato gabadh shan iyo toban jira oo uula fadhiya ilmaa kaa soo daadanaysa imika haddaad aragta gabdhihii quruxdooda iyo meeshii iyo siay wax u barteen een, dee waa wax lala yaabay noqonaysaa kalaaska ay gaadheen gabdhahaasi berigii aad qorteen iminka kalaaska imsaad ayay marayaan lix sano horteed baanu bilownay kalaas six baa ku jira iminka gabdhihii waxay marayaan kalaaska lixaad bay marayaan
qorshaha markaa maxaa idinku jira marka ay dhammaystaan dugsiga dhexe ardaydaasi halkay uga wareegi doonaan amase maxaad kaleed bara- bari doontaan dadaalkiina aad guddigaasi deegaankii aad wadaan maxaa idin qorshaysan qorshaha noogu jira waxaa ka mida maaha tacliinun waxaa noogu jira biyo waxaa noogu jira beero waxaa noogu jira caafimaad dugsigaa waxaan ugu talagalnay inuu se- ilaa secondary aanu dhisno imika intermedianka is- iskuulka yaga unbaale intermedian marka dadka hareeraha yaga ee kolka ka soo baxaan afarta ka yagaa la isugu keenaya wasiirka tacliinta oonu saranay wuxuu ii sheegay inaan ka dhigi doonaba boarding school marka taasina ta khayr soo socdo weeyaanoo miyigiiyo caruurtaada iyagoo xoolihii la jooga ay secondary kaga soo baxaan dee waa horumar aan kaba dhicinba afrikaba haashim sheekh cumar good v o a boorama
galab wanaagsan dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee soomaaliya ka soconaya gaar ahaan deegaanada xeraale caabud waaq iyo deegaano ay ka mid yihiin gobolka shabeellaha dhexe ee cadale iyo nawaaxigiisa iyo weliba gobolada somalilan qaybo ka mid ah sida ceerigaabo oo kale dagaaladaasi oo raas raas iyo shakhsiyaad muhiima lagu dilay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo waxgaradka dadka soomaaliyeed maxay tahay sababta dagaaladaasi ay usoo noqonayaan ma dowladaha ma wadamo ajnabiya mase sababo kale ayaa jira waa mawduuca dood dagaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya asad maxamed yuusuf oo muddo ka badan dhowr iyo toban sannadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaana gudiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo maxamed cali xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda maamul wanaagga iyo nabadgelyada waxaan ku bilaabayaa asad maxamed yuusuf bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah yaasiinoo arrintan aad wey noo soo bandhigtay waa arrimo siyaasadeed baanu aniga aragti ahaan u qabaa oo ah xisbiyada iyo maamul goboleedada is sii taraya kala jiidashada ummadda shacabka oo la kala jiidinayo ummaddii kabacdina markii la isku afgaran waayo ay imanayso dhimasho iyo baraka dadkii kala jiidanayay wixii hore meesha u joogay iyo kuwii dambe haddii aan ka soo qaadano iminka waxaa la isku dilay xeraale ee ugu dambeysay waa galmudug iyo ahlu sunna dadkuna galmudug iyo ahlu sunna ma kala yaqaana waxay yihiin qolana maamul goboleed bay sheeganaysaa qolana maamul goboleed kale sheeganaysaa labadoodii maamul goboleedna waxay isku haystaa waxa weeye siddeetan kilomitr siddeetankan kilomitr dee laba maamul goboleed kama wada talin karo aragtideeda dabcan waxa weye waa mid u hadhaa waxaa meesha isku dilayaa meel walba yaallaa waa caynkaa meelo badan bay ka tahay cergaabay ka socotaa bo-oodle laftiisay ka socotaa waxay ka socotaa hirshabeelle meel walba bahasha iminka way taagan tahay marka yaasiinow waa arrimo siyaasadeed oo dara gaara u badan maxamed cali xaashi waxaad arkaysaa xildhibaan asad inuu isagu arrimaha siyaasad ka dhigayo adiga maxay kulanta bismillahi raxmaan raxiim waxaan qabaa dagaalka soomaaliya ka socda ama mid guud ha ahaado ama mid gaar ha ahaadee inuu yahay dagaal salka ku haya in ummadda soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo haddii la waayo dan iyo dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ah ee ku badbaadiya caqli iyo waxgarad iyo nabad raadin iyo wadatashi oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kuurgelin oo aan tala maaragtay wax ku oola ka gaarin waxaan qabaa way iska soconaysaa xabaddu waana la isdilayaa ujeedooyin kala duduwan baa la leeyahay dalka waad ogtihiin oo dagaalala waxaa ka socda guud waxaa ka socda kuwo gaar waxaa ka socda dowlado dalka danaynaya waxaa ka socda dowladahaas danaynaya inay dhexdooda xataa qaarkood ay ku muransan yihiin soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen run ahaantii waa mahadsan yahay walaalkay laakiin arrintu waxay dhex taallaa soomaaliya soomaaliya gudaheeday ka socotaa cidina kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman waa ummadii soomaaliya waa ina hebel iyo ina hebel ama ina heble iyo ina hebla oo isgaranaya waxaana dhex yaala wax kale ma dhex yaala siyaasi baa labada ku dhex jira siyaasiguna wuxuu meesha ka raadinayaa xaydaan yar uu wato oo mar meel laga yaha madaxweyne idhaha mar idhaha meelaha ayaan u arkaa sababtu tahay soomaaliya hadday isdilayso qabaa'il bay isku dishay siyaasiyad bay isku dishay somalia suda dhex maraysaa laakiin way ka tagtay imika waxay maraysaa sab sab kalaan jifa jifa hoosay maraysaa sab kalaan bay maraysaa meel hoosay maraysaa iminka meesha hoose xukunkii galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax soomaalida u taqaana maaha runtii wax soomaalida ay u baahan tahay maa waa dad isku jinsiyada waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad seedii iyo walaal iyo inaadeer meedhana dad maamul goboleed iyo xerxero loo kala oodi karo maanta meesha ilama muuqato marka tii haddii laga maalmi waayana colaad bay keentay colaaddiina wali way socotaa maxamed cali xaashi dadka adigu waxaa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aada u daneeya oo u arkaya inay nabadda qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid a meelaha hadda qabaa'ilada iyo dadkii hoos ku leynayaan ee taa maxaad ka leedahay maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xarigga keliya oo u xiran dowladnimada soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay gobolladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dowladaha ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqaynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahiin loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban ma ah waxa weeye maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakeri lahaayeen inay region ku fakeraan ilaa regionkii dad badan baa wada degan regionalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada kuwa ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qeyb libax waa tahay ugu dambayntii xildhibaan asad ma kuu muuqata haddaba in gudiyadii maadaama aad kamid ahaan jirtay gudiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta inaanay gudiyadii howlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira soomaaliya aanay shaqadooda sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegayn oo dadkii kale dhex gelin
run-ahaantii gudiyadu haddeen ma tegi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku samaystay baaba meesha jooga oon dowladii iyo ummadii dowladii federaalka ahayd iyo ummadii waxaa kala dhex taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku anuu carqalaad baanu arkaa laga socon laayahay dowladda ummadda soomaaliyeed ka socon lahay wayna issii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirta xisbiyaa maraya maarata xisbi hebel xisbi hebel xisbi hebel iminka iyo iminka meelaha ka maqmaqlaysa dowladdu dadkay dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu qof dad bay u dhiibteen marka kuwii loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagayay maamul quloo dagaaladiisa wax ka qabteena ma jirto shacabku iyagoo markay isku daalaan odayaalo baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda soomaaliyeed iyadoo gebigeedaba horta laga tirtiro maamul goboleed wax la yihahdo totaliba sidoodii hore waxay yaqaaneen in loo soo celiyo oo waxoodii markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional tourisku inuu shaqayn karo laisweydiiyo wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhaahda maamul goboleed iyagaa sii laynay civil warkii waa lasii fidinaya aragtidana runtii waa aynkaas ugu dambayntii maxamed cali xaashi muxuu xal ku yahay waxaan qabaa halku waxa weeyaan soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogaga iska soo horjeeda oo la helo dad aan xoogaga dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dowladda dad aan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mida dad aan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka samaynaya oo xirbeegtiga ah oo waxgaradka ah oo aqoon-yahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka xoogaga dagaalamaya oo dhan oo loo heli karo dad ku dhiiran karaa oo odhan karaa war annagaa soomaali bal annagaa isku noqonayne xabaddan socota ha la joojiyo oo dowladdu ha joojiso oo kooxaha kale laga codsaday inay joojiyaan oo loo istaago oo rag waxgarada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dowladda iyo xoogaga la dagaalamaya aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen asad maxamed yuusuf oo dhowr iyo toban sano ka mid ahaa aqalka baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaagga doodii gaamlidinta haylo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa siyaasadda maraykanka hadhaynaya baadhista la xidhiirta in dowladda ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne donald trump uu xilka ku guulaysto isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortegay jared kushner oo qaba gabadha madaxweyne donald trump islamarkaasna ka mid ah la taliyayaashiisa ugu sarreeya master kushner ayaa maantana hortegaya guddi hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baadhista ruushka wax laga weydiin doono donald trump junior oo ah wiilka madaxweynaha iyo paul manafort oo mar madax ka ahaa ololihii donald trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay ay la kulmi doonaan iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishanka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbeddeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono maxaa haddaba isbeddelkan keenay waa kan murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka minnesota oo arrintaas sharxaya bismillah arrintan don junior yani dee maadaamaay aqalkii caddaa iyo labadii guriba weli xisbiga jamhuurigu haystaan dhibkiina way arkaan inay is sii baabi'iyaanna ma rabaan oo mataqaana haddii dee telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaanaa ruushkii aan la dagaalamaynin ama ruushkii aan cunaqabatayn inay saaraan mataqaana diyaar u hayn walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba marka waa arrin socotaban anigu aaminsanahay arrintan waana arrin very complicated ah oo mataqaana mixnad ku noqotay khaasatan congresska jamhuuriga madaxweynuhu isagoo dhib ba u arag arrintaas marka baadhista ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta maraykanku ay toddobaadkan aadka u tabisay waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo bannaanaa xilkan waxaa loo magacaabay nin lagu magacaabo antony scramuji magacaabista skramuji kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay shon spicer oo muddadii lixda bilood ahayd ee maamulka trump jiray ahaa wejiga aqalka cad master skaramuji waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mida maalqabeennada maraykanka soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah hase yeeshee waa nin madaxweyne trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu u arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso haddaba waa ayo antony skramuji antony scaramuji wuxuu kusoo koray long island wey ayuu kusoo koray qaybka county yar oo ka tirsan new york waa qoys wuxuu kasoo jeedaa italiana asalkoodii oo immigranta italiana dan reer danyaruun ahaan jiray uu kusoo koray kadibna wuxuu uu kasoo baxay jaamacadda harbard uu yani looyarnimo ka bartay muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bankiga la yidhaha goldman sacks oo mar laga caydhiyey shaqo xumiya waxa la xidhiidha adugu markii dambena dib u qaatay isla iyagiiba dib u qaatay isagoo shaqadii haya ayuu markii wuxuu noqday mataqaana iyo financial industryga wall street galay kadibna nin hantiilo ah ayuu noqday saasa markaa donald trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominence ka noqday magaalada new york madaxweyne trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga ololihiisa ku jiray agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii trump la tartamayey waxa uu trump ugu yeedhay nin maraykannimada ka soo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey master skramuji I should have never said that about him. So, Mr. President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
marna ma ahayn inaan waxaas ku idhaahdo markaa mudane madaxweyne haddii aad imaqlaysid si shakhsiya ayaan markii kontonaad uga cudur daaranayaa inaan sidaas ku idhaahdo sidaaynu soo xusnay antony skramuji waa nin hodan ah oo shirkado waaweyn soo maamuli jiray muxuu haddaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay mar kale murshid baaruud dabcan golaha wasiirada donald trump ragga waxaa ku badan dad bilyaneera ah ma aha xataa milyaneero bilyaneera ah way kala tahay lacagta iyo magacu xafiiska uu hayo waa xafiis muhiim ah qofka labaad buu noqonaya oo kale sida yani aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira wuxuu awood u yeelan doonaa dee madaxweynaha maraykanka inuu mataqaana influence gareeyo ama saameyn uu ku yeesho siyaasadda ta gudaha iyo ta caalamkaba marka dhaqaalena ma aha xafiiskan wax dhaqaala umuna imanin oo dhaqaalo u haystaa laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasaya dee inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka waan gartay marka shon spicer muxuu isku casilay maadaama uu shaqadiisii haysan karayay shon spacer iyo skramuji iskuma ficnin horena iskumayna ficnin laba jeer hore oo la damceen shaqadan loo dhiibay lafteeda isaga iyo ninka aqalka cad haysta oo brias la yidhaahdo labaduba way kasoo horjeedeen iyo weliba la taliyaha madaxweynaha ee istraatiijistaha ninka steve bannon la yidhahdo dhammaan way kasoo horjeedeen laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyey oo broceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu sodonka u yahay oo jeneral kushner la yidhaahdo iyo gabadhuu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo ivanka la yidhaahdo taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha sida ra'yuruurin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne trump ee dadka maraykanka ayaa aad u hoosaysa isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taarikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore bill clinton uu master trump arrintan kala mid ahaa isbeddello uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen madaxweyne trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbeddel ku bilaabay haddii haddaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul maxay iskaga mid yihiin maxayse ku kala duwan yihiin de lixda marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne clinton lixdii iyo lixda bilood ee donald trump lixdii bilood hore clinton waad ogeed waxyaabo badan baa kusoo baxay dib badan buu gaadhay staff badan baa la isbedelay laakiin wuxuu toddoba sano iyo barhkii ka dambeysay heerkuu gaadhay madaxweyne gaadhay ma jirin laakiin waxay ku kala duwanaan karaan clinton wixiisu wax shaksiyana ayay ahayd oo mataqaanaa aan yacni wax weyn sii ahayn laakiin arrintan ruushku inuu mataqaanaa caawiyey madaxweynaha maraykanka hadda haysta inuu inuu jagada qabto waa arrin khatar ah taasay ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha un bay ahayd tii clinton oo isaga khaasatan shaksiyan arrin shaksiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd laakiin arrin national security iyo yacni waddan dibadeed oo soo farageliyay dowladda siyaasadda maraykanka labadaasay ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaato inay saa ku dhammaato maadaama nin khaasa loo magacaabi jiro oo arrintii baaritaan ku haya oo riboodna soo saari doono riboodkaasi muxuu noqon doonaa allow taasi kaga daafay
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo laballaxaadsatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee maraykanka intaynu barnaamij kan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaana dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsanyaen waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka gebagabadii idaacadda ayaana kusii soconnaaye falastiin axmed imaan oo stuudiya igu helisaan ka codsada qodob ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsanid shirwac kulan wada jira oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo howlgallada midooda afrika ee soomaaliya ee amisom iyo dowladda federaalk ayaa maanta ka furmay muqdisho kulankan waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo wakiilka gaarka ee midooda afrika ee soomaaliya ambasador francisco madeera shirkan waxaa wadajir uu gudoominaya wasiirka difaaca cabdirashiid cabdulaahi iyo taliyaha ciidamada amisom genaraal cismaan nuur subagle aad baad umahadsantahay falastiin ee dhegaystayaal haatanna haddii aynu jilcino dhinacii kaalmaha heesaa waa cumar dhuule iyo weliba baydhaba ma gaadhna nin jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doonabano waan kula ballamira jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso baadi doonabano adan kula ballamira birya hadalka qaada miyaad beeleed ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha miyaad beled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee
guud ahaana idaacaddeena heestaasi ayaa gabagabo u ahayd waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo falastiin axmed iimaani dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
hadalka qaada miyaad beeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaada miyaad beeledka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmanta beryo kamahay baabte wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmagta beryo kamahayaante
hadalka qaata miyaad beledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.